haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in kooxda al-shabaab ay dileen ikraam tahliil faarax oo ahayd gabar ka tirsan hay-adda olala ah tan iyo lix iyo labaatanka bishii juun ee sanadkan saacado kadib markii xogtan ay baahisay idaacadda v o a ikraan ayaa muuqaal la duubay lix iyo labaatankii juun wuxuu muujinayay inay gaari ka raacday gurigeeda oo ku dhow xarunta nisa ee muqdisho waxaana horey waalidkeed ay u sheegeen inay wateen dad ka tirsan hay-adda dabagal ay samaysay hay-adda nabad sugidda oo muddo socday kadib ayaa lagu helay warbixin muujinaysa inay u gacan gashay argagixisada arxanlaawayaasha ah ee al-shabaab kadibna ay dileen ayaa lagu yidhi qoraal lagu baahiyey warbaahinta dowladda federaalka qoraalka ayaa intaasi ku daray in hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ay galbaariseedka ikraan oo faahfaahsan ku wareejisay hay-adaha ay qusayso waxaana sidoo kale ay hay-adda sirdoonka qaranka la wadaagtay warbixintan qoyskeeda warka ka soo baxay nisa ayaa yimid saacado uun kadib markii barnaamijka bandhiga v o a oo soo xiganaya ila ka tirsan hay-adda uu shaaciyey xogta la xiriirta in ikraan ay u gacan gashay kooxda al-shabaab v o eda oo la hadashay hooyada ikraan ayaa sheegtay in warkaasi ay u sheegeen xubno ka tirsan hay-adda balse aysan weli rumaysnayn afar labaatan saac markii ay kasoo wareegtay warbixintii nisa ayaa kooxda al-shabaab ay iska fogeysay inay dileen ikraan ehelada ikraan xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya siyaasiyiin iyo madaxdii hore usoo maamushay hay-adda nisa ayaa ka hadlay warka kasoo baxay sirdoonka soomaaliya ee ku saabsanaa in al-shabaab ay dileen sarkaalkaasi ka tirsanaa hay-adda ee labadii bil ee lasoo dhaafay la weysanaa qoyska ikraan tahliil faarax ayaa sheegay in hadalka nisa uu yahay mid la doonayo in lagu jahwareeriyo bulshada balse aysan u muuqan sabab gabadhooda al-shabaab ay ugu gacangeli kartay loona baahan yahay in dowladda ay ka bixiso faahfaahin lagu qanci karo qaali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay ikraan tahliil oo v o a la hadashay ayaa waxba kama jiraan kasoo qaaday hadalka hay-adda nisa
saan doona aan isaga hadlo waay dadku caqliga mala'a indhahana mala'a afkana mala'a way og yihiin waana loo jeedaa dadka caqli leh arrintan meeshay ku salaysan tahay sal iyo dhammaad bilowgeed ilaa dhammaadkeed waa nisa meesha gabadha deganeed inaa lagu soo dayay gacan oo macnaha si sharciyaysan gaariga gabadha qaaday lagu soo daayay waa iska waa iska wax waadax oo loo jeedo wax ka jira ma shabaabka ayaga qaadi waayey oo gabadha yartaa qaaday muxuu yahay cunugtaas aqriya adduunyaba ayagaa la weydiinaya gabadheeniina wax aan saas uga sabrayna maaha waxaas wax soconaa inay ahayn waa u jeedaan cunugta cunugta kilomitr zero telefoonkeedii lagu damiyey waa irida habar khadiijo oo hay-adda nisa ilinkeeda waay caqligee waay waxaas qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa uu dilka ikraan uga dhigan yahay siyaasadda amniga qaranka ee soomaaliya iyo habsami u socodka howlaha hay-adda sirdoonka xilli dalka uu aaday doorasho dhinaca kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya cusmaan abukar dube ayaa sheegay inuu hakiyey ijaarka iyo dib u howlgelinta maqaaxida tiyaatarka isagoo fulinaya amarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble warqad ka soo baxday wasiirka bishii juun oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay soo shaac baxday ayaa lagu sheegay in dhul ka mid ah tiyaatarka laga kireeyey shirkad gaar ah si looga sameeyo maqaaxi qoraal uu toddobaadkan soo saaray wasiir dube ayuu ku sheegay in go-aanka hakinta karaynta uu yimid kadib markii qaar ka mid a hal abuurka iyo fanaaniinta qaranka soomaaliyeed ay cabasho ka keeneen habwaanada soomaaliyeed iyo fanaaniin ka tirsan hobolada qaranka ee waaberi oo shir jara-id ku qabtay toddobaadkan muqdisho ayaa sheegay inay aada uga soo horjeedaan in la kareeyo qeyb ka mid a tiyaatarka aan kusoo laabanoo dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka si aad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegaysateen hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya ee nisa ayaa toddobaadkan sheegtay in kooxda al-shabaab ay dileen ikraan tahliil faarax oo ahayd gabar ka tirsan hay-adda olala ah tan iyo lix iyo labaatankii juun dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa iska diiday maalin kadib markii warkaasi uu soo baxay ehelada ikraan ayaa sidoo kale diiday warqadda ka soo baxday hay-adda nisa oo ay ku sheegeen in gabadhooda ay dileen kooxda al-shabaab haddaba cabdisalaam guuleed oo soo noqday taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan weydiiyey waxaa dilka ikraan uu uga dhigan yahay siyaasadda amniga qaranka ee soomaaliya iyo habsami u socodka howlaha hay-adda sirdoonka xilli dalka uu aaday doorasho
runtii waa waa wax aada u dhib badan oo xanuun badan uu yahay waxa uu ku yahay foolxumo iyo barmadow dowladnimada soomaaliya iyo hay-adaha amniga soomaaliya khaasaan hay-adda nabad sugidda waktiga hadda lagu jiro oo ah wakti aada xasaasi u ah hadday noqoto xagga doorashada hadday noqoto xagga dib u dhaca dowladnimadii iyo hanaankii dowladnimadii la sugayay inay waktigan waddanka dowlad cusub u maamusho iyo haddii la fiirsho soo saraqaadka al-shabaab iyo hay-adaha hay-adaha maarata nimankan khatarta waddanka ku ah in maanta hay-addii nabad sugidda kalsoonidii laga qabay iyo sirdoonka ay maanta sidaa noqoto waa runtii wax aada foolxumo ugu ah waxaan cawaaqo xumo aada u weyn oon ma aana fahmi karin runtii aan isleeyaha wayna adag tahay in la in la tirtiro ayayna ku noqotay hay-adda nabad sugidda oo runtii qofka hadda kabacdii soo gala ama magaceeda maqdo uu la xiriiri doono muuqaalkii ikraam oo faraha bulshadaad ku aragto cabdisalaan hay-adda nisa ee qoraal ayay soo saartay oo ay ku sheegtay in ikraam ay dileen shabaab kooxda shabaabna qoraal kale ay soo saareen oo ay ku sheegeen inaysan dilin gabadha sidoo kalena qoyskii ikraan kuma qancin warbixinta ay soo saartay hay-adda nisa marka maxaa la gudboon dowladda soomaaliya oo ay tahay inay ku wajahdo si jawaab looga bixiyo arrinkan arrintan muddo laba bilood iyo wamasaada ama ka badanba ayay socotaa wax baarisa oo runtii lala wadaagay waalidkii ha noqoto gabadhan iyo cailadeedii ama bulshada soomaaliya ha noqotane ma ay jiraan warqad uunbaa iska soo baxday aan isleeyaha way way reer marsan tahay ama way garab marsan tahay nidaamka dowladnimada iyo iyo iyo qaababka wax loo baaro ra-isul wasaaraha wuxuu magacaabay guddi haddaana qaldanayn guddigiina wax waran lagama hayo warqadan marka iska timid al-shabaabna ay inkireen oona malaynayna markii ugu horreysay waxay inkiraan tahay runtii waa weji cusub ay keenaysaa waxayna tilmaamaysaa weliba shabaab ku digdiganayaan qaabka nidaamka dowlad xumada soomaaliya iyo hay-adaha amniga oon isleeyahay shabaab kaalmo weynay u tahay wax weyn ay u sheegaan dadka ay tababarayaan ama ay ciidamaynayaan ayna ka heli doonaan meeshaas inaan meel loo fakado iyo la arag iyo meel loo dhuunto waxaan malaynaha dadka dad badan oo rajo laga qaba inay kasoo goostaan nimankaas caqabad weynay ku noqon doontaa inay arkaan in meeshii loo fakanayo lafteeda la isku dilayo tallaabada laga rabo marka ra-isul wasaaraha soomaaliya waxay tahay inuu inuu soo celiyo dowladnimadii hanaankii iyo sharaftii amniga qaranka soomaaliyeed wax lagu aamini karana uu la yimaado haddii hay-addii waddanka ugu sarraysay iyo ninkii awoodda ugu badnaa waddanku lahay lagu eedeynayaba inuu dilay maaragtay dadkii hay-adaha u shaqaynayay marka talla wax weynaa laga rabaa oo runtii kalsoonida ummadda soo celiya aanan xamaasad iyo laablakac ahayne wax qarannimadii soomaaliya macno weyn u samaynaya laga rabaa rooble
cabdisalaan dilka ikraan oo ahayd sarkaal firfircoon oo ka tirsan hay-adda nisa maxaa laga baran karaa waxaa laga baran karaa inay tahay wax wax kasta suurtagal yihiin waxaa laga baran karaa mas-uuliyiinta waddanka ee ummaddu ay naftooda ku ha ku aamineen inay inay wax kasta suurtagal ka yihiin laakiin waxaan is leeyahay taasi waa wax dad gaara ku calaamaysane wax soomaalinimada qusaynaya ama dowladnimadii qusaynaya ma ahan inkastooy ku xidhantaha had waliba sida loola macaamilo ama sida arrintan wax looga qabto marka aan kasoo tagno tan gudaha adduunkana indhaha ayuu ka hayaa marka maxuu adduunkana ka baran karaa isla arrinkaasi kalsoonida prime ministerka soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya hay-adaha adduunka iyo dowladaha daneeya soomaaliya waxay waxay waxaa looga baahan yahay sidee lagu sidee lo wax loogu aamini karaa dowladdii nabad sugideedii dadkii ugu sarreeyay ay eedayntaan ay dul taallo sidee doorasho loogu aamini karaa sidee amni loogu aamini sidee dowladnimo loogu aamini karaa waa su-aal kor taagan waxayna ku xihantaha had waliba tallaabada uu qaado maanta shacabka soomaaliyeed meeshii maaragtay qayr laga malaysan ayaa qayladhaanu ka timid waxay ayaguna sugayaan hay-adihii ay naftooda ku aaminayeen dowladnimadii haddii ilmahoodii lagu eedaynayay inay cuneen ayadana waxaad waa dareemi kartaa tallaabada dowladdu qaaday ku xirantaha siyaasadda siyaasiyiinta soomaaliyane had walibana tallaabta ay nimanka dowladdaani qaado leanno wax kasta waxaa gogoldhac u ah roobla wuxuu maanta sameeyo kaasi waxa uu ahaa cabdisalaan guuleed oo soo noqday taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa isagoo jooga dalka kenya ayuu qadka telefoonka iigu warramayey dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo